galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda yada galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab jimco ah bisha sebteembarna waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya sahre ciidlo nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ammaanka magaalada muqdisho ku noqotay fiditaanka madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo aan korkooda lahayn ilaa ay abuurtay in maamul goboleedyadii ay go'aan ka qaateen inay xiriirka ay la leeyihiin dowladda dhexe ay u jiraan taas waxay kallifaysaa in la helo ducaarad duna oo aan khayro baduu lahayn ducaarad damiir ducaarad wadaniyad leh oo waxyaabaha aan la siyaasadayniyo oo ay tahay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhowaada warkii caalamka guddi hoosaadka cadaaladda golaha senadka maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta cod u qaadaan ansixinta garyaqaanka uu madaxweyne trump usoo magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyada maxkamadda sare kadib markii guddigani ay shalay dhegaysteen isaga iyo christine blaseyford oo ah haweenay ku eedeysay inuu hadda ka hor isku dayay inuu kufsado kow iyo toban mudane oo ka tirsan jamhuuriga iyo toban xildhibaan oo dimuqraadi ah oo dhammaantood ka kooban guddiga cadaaladda ee golaha senadka ayaa maanta oo jimco ah go-aan ka gaari doona in ay golaha guud ee senadka ay uga tala bixin doonaan ansixinta cavano iyo in kale haddii ay guddigani maanta ansixiyaan hanaanka kale ee ansixinta dhammaan boqolka xubnood ee golaha senadka ayaa wax uu bilaaban doonaa sabtida birito ah ururka haweenka maraykanka ayaa khamiistii shalay ugu baaqay guddiga cadaaladda sanadka iyo guud ahaan aqalka sanadka inay dib u dhigaan ansixinta garyaqaanka si ay f b i da ay ugu suuro gasho inay baaritaan ku sameyso eedaha loo soo jeediyey madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa sheegay inaanay qadiyadda falastiin marnaba gorgortan geli karin maxamuud cabaas ayaa hadalkaasi ka sheegay shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada new york oo uu khamiistii khudbad ka jeediyey madaxweyne cabaas waxa uu sidoo kale madaxweynaha maraykanka donald trump ku eedeeyey inuu yahay mid dhinac u xaglinaya islamarkaana falastiiniyiintu aanay aqbali doonin dhexdhexaadin ay maraykanku ka galaan labada dhinac ee israa'iil iyo falastiin socodka nabadda hadalkan ayaa ku soo beegmay maalinun kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay in ay dhexdhexaadinayaan islamarkaana ay bogaadinayaan oo ay ku howlan yihiin sidii xal laba dhinaca amaba laba geesooda loo dhexdhigi lahaa israa'iil iyo falastiin baarayaasha britain ayaa sheegay in sarkaal kale oo mukhaabaraadka ruushka ah uu ku lug lahaa sumeyntii bishii maaj magaalada salisbury ee dalka ingiriiska loogu geystay sergey skribal iyo gabadhiisii yulia saraakiisha britishka ah ee baaraya kiiskan ayaa sheegay in qofka saddexaad uu ku lug lahaa weerarkii kimiko ee lagu rabay in lagu khaarijiyey skribal oo ahaa sarkaal horey ugu soo shaqeeyey sirdoonka ruushka iyo gabadhiisaba saraakiisha amniga britain waxay sheegeen in aysan xilligan diyaar u ahayn inay shaaciyaan magaca qofka saddexaad ee ka mid ah saddexda sarkaal ee ruushka ah ee looga shakisan yahay in howlgalkaasi ay ka fuliyeen gudaha ingiriiska laakiin dowladda ingiriiska ayaa shaacisay magacyada labada kale kuwaas uu ku jiro cornel anatoli jabiga oo ah sarkaal howlgab ah oo horey ugu soo shaqeeyay ciidanka qalabka sida ee ruushka ninkan ayaa ka tirsanaa cutubka gaarka ah ee militariga ruushka isaga oo kasoo dagaalamay dalalka afghanistan ukraine iyo weliba gobolka jajni ee rushiya dhakhaatiirta ingiriiska ayaa badbaadiyey sergey skrabal iyo gabadhiisa yuuliya kadib muddo toddobaadyo ah oo ay ku jireen isbitaal ku yaala bartamaha ingiriiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa iiraan ku eedeeyey inay haysato xarun hubka nukliyerka lagu kaydiyo oo ku taalla magaalada caasimadda ah ee teheraan netanyahu ayaa sheegay in iiraan ay dhismahaasi u isticmaasho in ay ku kaydiso islamarkaana ku farsamayso qalab iyo waxyaabo tiro badan oo ay u adeegsanayaan kobcinta barnaamijkooda nukliyerka waxaa kaloo uu sheegay in hay-adda caalamiga ah ee atomikada caalamka u qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo i a e a iyo qaar kale oo ka mid a hay-adaha sirdoonku ay ku wargeliyeen in dhismahaasi jiro oo lagu kaydiyo waxyaabaha laga sameeyo nukliyerka waxaana uu dalbaday in hay-addaasi ay baadhitaan deg dega ku samayso goobahaasi ay calaamadiyeen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed javaas shariif ayaa isaguna ku gacan saydhay eedahaasi waxaana uu sheegay inaanay haba yaraatee waxba ka jirin eedaha ay soo gudbiyeen israa'iiliyiintu waxaanu sheegay inaanay haysan waxyaabo lagu kobcinayo hubka barnaamijka nukliyerka
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a aan ku bilowna ee guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka sanadka ee koongareeska mareykanka ayaa shalay dhageystay dacwad la xiriirta farxumeyn la sheegay in garsoore lagu magacaabo bret cavena uu u geystay christine blacy ford oo bare ka ah jaamacad ku taalla gobolka california falalkan labada dhinac ee garsooraha lagu eedeeyey ayaa dhacay xilli ford ay dhiganaysay dugsiga sare haddaba faahfaahinta dhegeysigii shalay iyo waxa ay labada dhinacba ay isdheheen iyo wixii ka soo baxay ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qaliilne oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan mareykanka waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaadu run ahaantii waxa shalay meesha ka dhacay waxa weeye dhegeysi lagu baarayey eedeyma ay soo jeedisay gabar haween ah oo tiri ninka u tartamaya ama loo soo magacaabay in uu ka mid noqdo maxkamadda ugu sarreysa dalka in uu faldambiyeed ka galay oo uu faraxumeeyey oo uu isku dayay inuu kufsado dhammaadkii ama bartamihii sideed bilowgii sideetamaadka mar ay ku wada jireen iskuulka sare oo dugsiga sare ay wada dhiganayeen marka gabadhaasi eedeymaha ay soo jeedishay baa waxay keeneen in la qabto dhegeysi oo aqalka sare ee sanadka lagu qabto iyadii baa la dhegeystay waxaa la dhegeystay sidoo kale ninka u sharaxan maxkamadda sare bred cavano marka meesha dhegeysi adag oo aad le oo la faguray arrimahaas ayaa ka dhacay waan gartay haddaynu dhegeysiga mid mid usoo qaadno waxaa ku horumartay gabadha doctor ford sidee hadalkeedu ugu ekaa markii ay hadalka jeedinaysa iyo markii su-aalaha la weydiinayaba run ahaantii iyadu wakti subaxdii hore ah ayuu bilowday tobankii subaxnimo markii waktiga washington ahayd bay bilowday iyadu inay markhaati furto oo ay hadasho waxay noqotay qof runtii aada iyo aad loo rumaysan kara ayay u muuqatay waxay u muuqatay inay run sheegayso marar badanna ilmo ayaa kusoo joogsatay oo hadalkeedu xataa waa uu ka googo-ay iyada oo runtii qiiroonaysay oo aada moodayso inay runtii aada iyo aad ay u damqayso ka waranka ay arrintaas ka warramayso marka arrintaasi runtii waxaa la odhan karaa qof waxay noqotay qofkii dhegeysta ama fiirsada ay runtii aada iyo aad ay u rumaysan karaan waan gartay in ay muujisay dareenka ka xumaanshaha wixii soo maray ka sokow daliilo cadcad oo aan ahayn kuwii ay horay ugu soo gudbisay hadday noqoto qareenkeeda amaba ay warbaahinta qaarkeed soo bandhigtay miyay kulankii shalay ku muujisay runtii broseska ama hanaankan dhegeysigu u dhacay hanaan aada loo xakameeyey buu ahaa oo nimanka republicaanka waxaad moodaa inay runtii diideen ta koowaad in baaritaan fiican lagu sameeyo oo f b i du arrintan ay baaritaan ku samayso waxaa kaloo hor istaageen in caddaymo markhaatiyo ay keensato oo ka baxsan iyada oo markhaatiyadaasi ay noqdaan kuwo sheekadeeda ama xoojin kara ama wax cusub kusoo kordhin kara marka iyagoo saas u xakameeyey darteed ma aanay u suuroobin inay iyadu wax kaloo caddaymo a keento waxay uun run ahaantii gebi ahaan bay isku halaynaysay xusuusteeda iyo wixii ay ka xusuusato dhacdada ay ku tilmaantay inay mid xanuun badan ahayd oo ku dhacday oo wakti iminka dee dhowr iyo soddon sanaha soddon iyo shan sana iyo ka badanba wakti ka mida dhacday waxyaabaha qaarkood waxay tidhi waan waan ilowsanahay oo ma ma ma xusuusan karo laakiin arrimaha ugu muhiimsan waa ay xusuusatay marka caddayn dhamaystiran ma ahayn laakiin waxa in la xusuusto ama xusuus mudan meeshani maxkamad ma ahayn waa meel runtii golo siyaasadeed buu ahaa marka caddaymaha qaarkood waxaad moodaa sidii heerkii maxkamadda ma gaaraynin laakiin dhegeysi siyaasadeed buu ahaa saas darteed waxyaaba fara badan oo caddaymaa lama soo bandhigin waan garta hadaynu ka hadalno garsooraha waa garsoora cavana isaga siduu u ahaa dhegeysigii shalay run ahaantii ninka garsooruhu waxaa aada iyo aada uga muuqatay inuu aada u xamaasaysnaa cadhaysnaa oo cadho fara badan baa ka muuqatay anigu waxaan dhigi karaa markaan isku soo koobo aada iyo aad isu difaacay oo difaac adag buu muujiyey wuxuu si toosa u weeraray xisbiga dimuqraadiga sanataradiisa iyo madaxdiisa oo uu ku tuumay inay runtii iyagu waxaan soo abaabuleen loogana dan leeyahay in laga hor istaago inuu maxkamadda ku biiro wuxuu sidoo kale aada iyo aada u diiday oo u daadafeeyey inaan wax luga ku lahayn eedeymaha loo soo jeedinayo dhammaantoodba marka isaga waxaan odhan karaa runtii aada buu madaxweynaha trump ee soo magacaabay iyo xisbiga republicaankuba ugu faraxsan yihiin waxaana suurtagal ah in maanta oo jimco ah codkii loo qaado oo sidaa uu ku ku uu ku taga maxkamadda run ahaantii difaac adag buu galay marmarka qaarkood isaga laftiisu waa uu kheyroonayay oo ilmo iyo waa uu ilmeeyey xaaskiisu waa ay la socdeen waalidkiisu waa ay la socdeen marka waxaan is odhan karaa weli rajadiisu aada iyo aad u xoog badan tahay waan gartay tallaabada xigta arrintan oo dhan dhegeysigii kadib wixii o dhan la wada eegay maxaa xigaya iminka hadda go-aanku wuxuu u yaalaa runtii guddida arrimaha garsoorka guddi hoosaadka arrimaha garsoorka guriga sanadka ayaa waxay go-aamin doonaan codkii maanta oo jimco ah loo ballansanaa ma sidiisiibuu ahaanayaa oo waa loo codaynayaa mise dhegeysigii kadib waxay u baahan tahay arrintu in baaritaano ka badan la sameeyo f b i da iyo loo diro haddii lagu qanco waa siday u muuqata hadda republicaanka ama xisbiga jamhuurigu inay jecel yihiin in maalintan jimcaha ah lafteeda la qabto la qabto codka haddii codkaa la qaado waxaan aada iyo aada u filaya inuu guulaysan doono haddii laakiin la qaban waayo cid sheegi karta ma laha baaritaano kale haddii la galo dib u dhac baa imaanaya doorashooyin baa soo socda muddo afartan maalmood iyo wax ku beegan ah wakti kale oo qof kale laga gaarsiiye lama hayo marka runtii arrintu way cakirmaysaa haddii si dhaksaa maanta oo jimco ah cod loogu qaadi waayo oo dib u dhac iyo baaritaan kale uu meesha soo galo arrintu aad baa u cakirmaysaa kaasi wuxuu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinleh oo ka howlgala gobolka minnesoota ee dalka maraykanka wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey maxamed cabdi xasan sandheere haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaariso inala socotsiinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo asbuucan aan ku eegi doonno wakhti ku suman toban casho oo magaalada muqdisho ugu yaraan maalinkiiba hal qof lagu dhex dilayay laga soo bilaabo siddeed iyo tobankii bishan falalkan oo lagu tilmaamay kuwo caqabad soo korortay oo wax loogu dhimaya xagga amniga ah ayaa waxaa lagu dilay ku dhowaad toban qof oo ay ku jireen ilmo shan jir ah waxaa doodeenna maanta ay ku soo beegmaysaa iyadoo sidoo kaleeto shalay iyo daraadba guddiga baarlamaanka ee qaabilsan nabadgelyada ay kulamo iyo su'aalaba weydiiyeen hay-adaha amniga saraakiishooda si wax looga qabto amniga magaalada muqdisho haddaba gundhiga barnaamijka faaqidaada oo aan ku eegayno yee tahay in amni darada ka jirta magaalada muqdisho ay wax ka qabtaan aanan u gudbin bal ugu horrayntii aan dhammaanteenba wada dhegaysanno wariyaha v o e da seenab abukar maxamed oo warbixintan ay ka soo dirtay magaalada muqdisho ay dib ugu eegayso xaaladaha amni xumo iyo dilalka wakhtigan ka jira magaalada muqdisho mahadsanid zahra toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dilal isxiga oo dad kala duwan oo shacab u badan loo geystay dilalka oo siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada muqdisho qaarkood waxaa fuliyey kooxo hubaysan qaar kale waxaa geystay dad shacaba halka qaarka kalena lagu eedeeyey askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya sideedii tobanka bishan gabar sagaal jir oo ardayad ahayd laguna magacaaba jiray deeqa daahir waxna ka baran jirtay dugsiga hooyga xamar ayaa gacanta ciidamada dowladda ku dhimatay iyada oo baska iskuulka saaran halka arday kalena uu ku dhaawacmay koob iyo labaatanka sebteembar dayax iimaan xasan jiirow oo ka tirsanaa waaxda dhulbixinta ee dowladda hoose ayaa lagu dilay deegaanka saybiyaano ee magaalada muqdisho waxaana la sheegay in kolonyo ciidamo ah oo wadada marayay ay dilka geysteen isla koob iyo labaatanka bishan sebteembar aamino xuseen xasan oo ka mid ahayd ardayda jaamacadda soomaaliya ayaa lagu dhex dilay iyada oo fadhisa gudaha fasalkii ay wax ku baranaysa ee jaamacadda kadib markii sida la sheegay rag bastoolado ku hubaysan oo gudaha u galay jaamacadda ay ku toogteen gabadha ardayada ah waxaana ay ku jirtay sanadkii ugu dambeeyey ee jaamacadda dilalka magaalada ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah midkii argagaxa lahaa ee loo geystay marxuum axmed mukhtaar saalax axmed dowlo oo inta la dilay la gubay arrimo isir oo dhinaca guurka ka dhashay awis dad shacab ah ayaa dilka lagu eedeeyey in ay fuliyeen bishan waxaa ka dhacay magaalada muqdisho dilalkii ugu badnaa marka la eego bilihii ka horreeyey sidoo kale mid ka mid ah shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta muqdisho ayaa rag hubaysan ay ku toogteen talaadadii gudaha suuqa bakaaraha ka sakow dilalka waxaa magaalada ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay qaraxyo sababay dhimasho iyo dhaawac uu ku jiro mudano ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya sidoo kale askar ka tirsan dowladda ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay degmooyinka qaar ee gobolka banaadir dilalka magaalada ka dhacay ayaa argagax iyo walaacba ku abuuray dadka magaalada muqdisho batuulo sheekh axmed gaballe waa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya waxaa dhacay waxyaalo aan dhaqanka soomaaliyeed ku wanaagsanayn dhacdadii dhacday ee ninkii maskiinka ahaa ee gabadhii wiilkii isguursaday wiilka adeerka uu ahaa oo la dilay dabadeedna lagoomeydkiisii waxay ku riday magaalada muqdisho dhulgariir argagax ah oo runtii qof kasta oo soomaali ah uu aad uga xumaaday xaqiiqadii waxyaalo badan ayaa dalkan ka dhacay ee dad badan ayaa gar iyo magla-aan loo dilay marka dadka yaryarka ah tii accidentigii dhacay oo gabadhii yareed oo sagaal jirka ahayd wiil mataqaanaa askarigu xabadda ku dhuftay runtii iyada lafteeda waxay ahayd argagax kale ahayd waayo caruur iskuul ka timiday oo saaka hooyooyinkood ka tegay iyagoo nabada soo noqoshadoodii oo farxad ay ku soo baxeen gurigoodii intay soo gaari lahayn dhexda loo galay oo gacan weliba mataqaanaa dowlad ku dhintay waxay ahayd runtii meeshii dowladnimada iyo amniga ay usoo ordi lahaayeen caruurta iyo hooyooyinku in xabad ay xaggooda kaga timaado iyaduna waxay ahayd dareen dhacay oo runtii aad iyo aad hooyooyinka soomaaliyeed u damqay iyo gabdhaha soomaaliyeed sidoo kale gabadhii iyadoo galaaska jaamacadda fadhida xabadda lala kor istaagee bush bush lagu siiyey suldaan cabdicasiis cumar beyle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda ay ku fashilantay amniga magaalada muqdisho labadii seetamaan oo hadda aan soo dhaafnay waxaa dhacay oo magaalada muqdisho oo magaala madaxda ka dhacay wax loo dulqaadan karo ma ahan wax naxdin leh oo amnigii amnigii dalku faraha ka baxay oo gabdho jaamacadda dhiganaya iskuulku lagu laayay oo gabdho yaryar oo baabuur saaran u bixiyay dadka xabad madaxa lagala dhacay oo intaasoo dhan waxaa ka sii daran in nin gabar guursay la yidhi waana gabadheeda ma geeyo hala dilo oo la gubay weliba eeg hadeeg qof soomaaliya oo dab la qabadsiiyo baasiyo lagu shooyo la gubay waa kow waxyaalo badan oo kaleeto dowladdii soomaaliya waxay ku fashilantay amnigii gacanteeda waa ka baxay ummadda soomaaliyeed waxay idiin dooratay in ay idinku hormadho idinku badbaado waxasho korneyl yuusuf xuseen dhangad oo aqoon durugsan u leh arrimaha amniga ayaa sheegay in dowladda ay wax badan ka qabatay amniga marka la eego halka laga yimid waxaan waa wax soo jireen runtii dad badan iyo dad badan baa ilaa iyo waqtiyadii dowladihii ku-meel gaarka ahaa dhintay nasiib wanaag meesha hadda aynu marayno meelihii hore way ka fiican yihiin sidaad ka warhaysaanna waxaa lala dagaalamaya waa argagixisa caalami ah runtii marka arrimahaas ilaa iyo inta la helayo bulsho isku duuban ee dowladeeda garab istaagta anugu waxaan qabaa dhibkaasi inuu jirayo sababta keliya marka dhibka looga bixi karaa wuxuu noqonayaa in dowladda iyo shacabku wada shaqeeyaan shacabku kaalintiisa inuu qaato si kastoo ay tahay baarlamaanka soomaaliya oo dhowaan ka dooday amniga muqdisho ayaa si kulul u cambaareeyey dilalkii dhacay oo ay ku sheegeen kuwa xadgudub ah oo aan si naba loogu dulqaadan karin iyaga oo habacsanaanta amniga dowladda ku dhaliilay kuma filla shacabka soomaaliyeed inay yidhaahdaan inta baarlamaanku tagaan guriga ummadda dowladdii shaqadii wax ku fashalanto waa qaban weyda waxsheegsheegaan ma ku qanacayna taas waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan baarlamaankan dooranay oon dhaarinay oo dalka u dhiibnay inay amniga raggii u xil saaraa oo laga bilaabo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo kuwa nabadsugidda dadkii amniga u xilsaaraa in la keeno oy soo fadhiistaan baarlamaanka oo lala xisaabtamo oo xisaabtankaas si waaqaci oo shacabka soomaaliyeed ku qanco in go-aan laga soo saaro inkasta oo dowladda ay la tacaalayso nabadgelyada magaalada haddana weli kuma guulaysan in ay amniga xaqiijiso waa kan mar kale korneel yuusuf oo ka hadlaya sida dhibaatooyinka taagan wax looga qaban karo aragtidayda waa in la helaa laba arrimood lamber kow waa in la helaa bulsho iyo dowladooda oo isku kalsoon oo wadaaga xogta wadanka ka jirta wadaagta waa in la helo laba waa in la helaa waxaa loo yaqaana accountability ama isla xisaabtan dadka mas-uuliyiinta ee xilka haya dowladdu waa inay la xisaabtantaa si kastoo ay tahay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in dilalka maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan kaga dhacay magaalada muqdisho loo soo qabtay qaar ka mid ah dadkii falalkaasi geystay iyo kuwa looga shakisan yahay in ay ku lug lahaayeen sharcigana la horkeeni doono markanna aan dib idinku celiyo sahre cabdi axmed oo barnaamijka qaybihiisa kale noo sii wada waa tahay seenab aad baad u mahadsan tahay waxaa dhegaystayaal dooda igala qaybgeli doona wasiirkii hore amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo ku sugan magaalada muqdisho cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeta xuseen iidow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xilligan islamarkaasina aragti ahaan aad ugu dhow xukuumadda wakhtigan jirta ugu horreyntii dhammaantiin soo dhowaada waa hagaag sida aad maqlaysaan warbixintaasba aad ku maqlaysaan laga soo bilaabo bartamaha bishan aynu ku guda jirnay maanta dhammaadka ah magaalada muqdisho dilal aad u kala duwan oo tiro badan ayaa ka dhacday qaarkood ilmo xataa ayaa ku jiray shan jiro ah qaarkood dad arday ahaayoo jaamacado ku jiray qaarkood waxaa ku jiray sidoo kaleeto dad magaalada ka shaqaysanayo dhalinyaro ahaa iyo falki xataa lagu gubay mid kamida dadka degan magaalada muqdisho nin ahaa oo la dhihi jiray axmed dowlo marka yaa sabab u ah dilalkan qorsheysan ee magaalada muqdisho asbuucyada lasoo dhaafay ka dhacayay ugu horreyntii bal waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo wasiirkii hore ah ee amniga xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed soo dhowo mudane bismillahi raxmaan raxiim tahro waa ku salaamayaa saaxiibada doodan igala qayb qaadanaya cabdullahi shirwac iyo xuseen iidow cabdillaan xuseen iidowna waa salaamayaa inta ku dhagaysanaysana waa salaamayaa amni darrada magaalada ka socoto yacni ma aha horta wax inaan ku celcelino u baahan ma aha maalin walba tacsi baan jirnaa aan ka tacsiyeyneyna dhib dhacay magaaladana waxaa moodaa isbeddel badan oo dhinaca amniga ah oo weliba amni darrada dhinaceeda u badan inuu jiro yaa ka dambeeya su-aasha ah waxaa ka dambeyn kara kooxaha shabaab baa ka dambeyn karo dilalka qaarkood waxay u dhacaan xabado ciidamada qalabka sida ay ay fidaan sida agaasimihii waaxda dhulbixinta oo kaleeto laakiin waxaa moodaa waxyaabo badan oo structural ah oo dhinaca amniga ah oo qalaadaad yacni laga hortegi karay in yacni foroxan tusaale ahaan haddaan soo qaato aamina xuseen oo lagu dilay jaamacadda iyadoo dhiganaysa aamina aniga waan garanayay waxay ka tirsanaysa hay-adda nabad sugidda waxay ahayd dhame ama kaftan bay ahayd usoo shaqaysay waddankan hay-addii nabad sugidda sidaad la socoto isbeddel weyn baa lagu sameeya iyadoo aan laga fikirin ama aan la sameyn wax la yidhaahdo transition plan ama qorshe kala guub oo xitaa haddii wax la sameynayo institution dhan oo jiray marka aada bedelayso oo aad dadkii maskaxdu u ahaa memorigu ahaa dadkii xuuraanka keenayay dadkii networka keliya in yani shabaab infiltration lagu sameeyo dhexdiisa ama informationo laga helo yani wakti badan bay qaadataa toban sanay qaadataa waxaan la soconnaa in taliyihii nabad sugidda labadii taliya ay ku xigeen ee nabad sugidda la bedelay oo aan aaminsanahay inay ahaayeen dad wax badan amniga ka soo qaba marka amniga waxyaabaha keenaya dad badan kooxa badan baa yani amni darrada sabab u ah laakiin waxaa muuqata waxa ugu weyn sababta ugu weyn inay tahay istaraatiiji xumo amni oo dowladda ay dhinaceeda ka taagan ka jira inay tahay waxa ugu badan ee amni darrada magaaladan ay sabab u ah waad mahadsantaa halkaaga ii joog xildhibaanka kale asna qadka ku jira mudane xuseen iidow ayaan aadayaa sidaasi ma kuula muuqataa in istaraatiijiyad xumo dowladda ay haysato isbedel ballaaran oo khubaradii amnigana lagu sameeyey ay sahashay in maaragtay amni xumada muqdisho ay tahay mid joogto ah walaal zahra waa mahadsan tahay xildhibaanada xildhibaanka saaxiibkaya iyo guddoomiyey shirwac waa salaamaya arrinta doorday waxay yara u eg tahay midii baarlamaanka ka dhacday haddii aad eegto dhacdooyinka hadda adiga aad sheegtay oo dhowrka ah ee isxigxigay waxaad waxaa muuqataa inay ka duwan tahay dhacdooyinkii amni ee dalka ka jiri jiray shabaab sidii ay u howlgeli jireen ka duwan inay howlgelayaan shabaab waxay qabsan jireen iyagoo awood leh bay magaalada joogi jireen madaxdayna ay bay bay asfineed garayn jireen si xoog ah oo muuqata ayay markii saaxiibkii cabdirasaaq oo wasiirka ahaa ay hay-adaha dowladda iyo jidadka iyo hoteelada isbuucba mid u qabsan jireen dhacdooyinka gabadha allah u raxmado iyo agaasimaha iyo waxyaabaha dhacdooyinka hadda afartaah oo aada dul martay gebigood waxay muujinayaan shabaab inay xeeladii iyo awooddii ay ku howlgeli jireenna inay naaqustay awooddii markii ay naaqustana ay bedeleen xeeladii inay bedeleen oo ay assassination iyo dadka ogolaasmanka jaamacadda lagu dilo jidka oo loo istaago qof oo oo oo oo oo oo guriga hortiisa lagu lagu sugo arrinta arrinta waxa ka muuqda dhacdooyinka noocaasa waxay sheegaysaa shabaab laba sano ka hor siday ahaayeen way ka itaal daran yihiin howlgalkii awooddii ay xamar uga fulin jireen inaysan lahayn maanta oo ay shala lahaayeen oo ay shacabka ku dhiirinayaan maanta jooga way taa laftirkeeda siyaasadeed leedoo baarlamaanka uu saaxiibkii cabdirasaaq keenay inay v o a maanta timaadana anigu hadda inaan insaa loo dhiga ma qabo si saxa amniga in looga hadlay ayla waxaan siinayaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka magaalada muqdisho wax badanna usoo jooga marxaladaha xamar soo dhowow mudane cabdulaahi wa waa mahadsan tahay xildhibaanadana waan waan salaamayaa doodana waxaan qabaa inay inay ku fiican tahay in wixii jirana la sheego taladoodana la sheego haddii ay noqoto sidii baarlamanka hadda xuseen iidow xildhibaan xuseen iidow u sheegayay macno ma yeelanaydo markaan taa ka gudbo anigu waxaan dhihi lahaa magaalada muqdisho kaliya haddii aynu amnigeeda ka hadalno yacni amni guud ee waddanka ma ma imaanayo waa taas waan qabaa waayo waxaan sidaas u leeyahay amniga marka laga hadlayo waddanka waa isku xiran yahay magaalo keligeed amni ma noqon karto haddii aan dalka intiisa kale amniga ahayn tusaalahaygu waxa waaye amnigu wuxuu ku xiran yahay xuduudda waddankaagu ma xiran yahay oo oo ma maamuli kartaa ma ogaan kartaa inta waxa hub imaanaya baxaya soo gelaya ma la ogaan karaa waa mid waaye badda iyo berigana amnigeedu ma sugan yahay waa sidoo kale haddii laakiin saddexdaas arrimood ay furan yihiin oo gobol walba maamul gaariga ka taliyo yacni magaalada muqdisho keligeeda amnigeedu saxmaya aniga ma qabo amniguna awood keliya maaha waa dhaqaale waa siyaasad waa arrimo bulsho waa dhaqan waa dadkaagu sidee bay u fahmayaan muxuu aha mataqaana kalsooni intee la eg ayay ku qabaan cidda amniga maamulayda ma ka hadlaya askarta kama hadlaya waxaan ka hadlayaa wasaaradaha amniga ku shaqada leh wa waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan nolosha askarta la siiyahay ma ku filan tahay matsalan aniga waxaan ogahay askarta hadda jirta badankeed qaar badan baa waxay cunaan jaadka ayay cunaan lacagta ay jaadka ku cunaan iyo mushaarka la siiyaana aad bay u kala fog yihiin marka waxaad moodaa in yacni muxuu aha mataqaanaa nidaamka nabad ilaalinta ama muxuu aha amniga magaalada muqdisho ama nabadgelyada magaalada muqdisho yacni in uusan isku dheeli tirayn inuusan isku dheeli tirayn qooyinkan muxuu ah hubaysan ee dawladda kasoo horjeedaan had walbaba xeelad cusub ayay ciyaarayaan midda kale oo meesha ku jirta waxa weeyaan kooxaha hubaysan kaliya waxay ma dilaan ciidamada dawladdaa dila amisonaa jira waxaa jira aarti baa jira qabiil mid dhaqaalaa jira waxyaabo fara badan ayaa jira magaaladani waa magaalo dad badani uu ku nool yahay sidaad u sheegtay dadka badan ee ku nool iyo dagaalkii dheeraay oo soo gashay ayaa waxaa jira kooxo hubaysan oo ciddii doonta ay adeegsan karto ay- Way.
ayaa jira Way.
marka siga aniga waan qabaa sida loo maamulayo in lagu noqdo waayahay Eh, bal haddaan ku noqdo xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed en, wax badan waad dhalishay isbedel ballaaran oo la sameeyey dhinaca khubarada amniga tani sabab ayay u tahaa tiri dowladda istaraatiijiyadda rasmiga ahayd ma haysaa tiri Eh, dhaliilahaas ka sokow xaggee wax laga qaban karaa ayay kula tahay Eh, waa mahadsantahay saaro intaanan horta eh, jawaabta su-aashaas aanan gelin waxaan rabaa saaxiibkay eh, xildhibaanka eh, inaan xusuusiyo eh, dooda caawa waxay ku saabsan tahay amniga waddanka iyo xukuumadda hadda jirta anigu mar baan wasiir ahaa waa la dhaliili jiray eh, waana ka faa'iidaysan jiray dhaliilaha wixii qaldanna waa sixi jiray laakiin tragediga dhaco in la yidhaahdo yacni waktigaas bay eh, yacni dhibka uu badnaa wax fiican ma aha inaan idhaahda maanta hal maalin oo oktoobar afar iyo tobankii oktoobar kun qofood baa ku dhimatay oo ka badan intii aan wasiirka ahaa inta qofood oo ku dhimatay statisticska saxda ah marka la fiiriyo marka inaan idhaahdo wax tragedies ummadda soomaaliyeed dib ku dhacay inaan idhaahdo waktigaasay saas ahayd ama waktigaanay saas ahayd horta wax waa wax u baahan in laga fogaado midda kaleetana waxaan rabaa iyadana yani waddanku wuxuu u baahan yahay istraatiijiya istraatiijiya amni oo dhab ah uma baahna dameerka dadka inay shaqeeyaan sida xuseen uu jawaabtii uu bixinayo waa dhegeysanayay Eh, damiirka dadku eh, ma keena amni ma keeno Een, marka waxaan rabaa een, marka horeeto waxaa jira factories badan ama waxyaabo badan oo waddankan amni darradiisa sabab u ah kow waxaa ka ah siyaasad xumada iyo- ama siyaasadda aan deganayn ee waddanka ka jiro ee ka dhexaysa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxay bilowday waxay dhalisay in amni darro in uusan jirin wax wada shaqayn ka dhexeeyo dhinaca amniga ah hay-adaha amniga ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe laakiin maamul Anigu goboleedyadu waxaa xamar ma iga- joogaan waxaa laiga soo doortay waxaa laiga soo doortay hirshabeelle gaari baan xamar kaga bixi jirnay habeen baan bixi jirnay eh, jowhar baan tegi jirnay waana soo noqon jirnay wax dhiboo jidka yaalayna ma jirin hadda meesha afgooya oo soddon kilomit balcad oo soddon kilomitr u jirta xamar lama tegi karo xildhibaanada hirshabeelle kasoo jeedo ee raba inay aadaan jowhar ha laakiin Waxay hadda qaataan waxa aan ka diyaarad hadlayno ayaa lagu tegi iga raali noqo cabdirasaaq waxa Ya.
hadda aan ka hadlayno si gaar ah waa amniga magaalada muqdisho gobolada muddadan unbaa xumaanshiyaha wa- dhexda dowladda wa- iyo wa- gobolada ay imaaday marka wa- horete wa- laakiin ma wa- jirin waa waa isku xiran yihiinoo waxa weeye een, shabaabkan magaalada ku jira ee dilalka qorshaysan ka geysanayo waxay fursad ka heleen amnigii isku xirnaa ee laga wada shaqaynayay oo gacanta ka baxay ayaa waxay keentay in shabaab badan eh, waxaa wax laga xumaadaa in maalin dhaweyd dhacdadii ka dhacday bakaaraha oo boliiska lagu bambooyinka lagu tuuray inay yacni ay sheegteen eh, isis inay sheegteen ayaa yacni waxay caddaynaysaa amni darrada magaalada ka taagan ii ii joog halkaaga xuseen iidow ee sidaas ma kuula muuqataa dowladda in xataa dad een, mararka qaarkood waxaa la dhahaa oo la dhaliilaa xataa dowladda ma laga yaabaa in dad amniga aan khibrad u lahayn inay eh, jagooyinka siinayso oo xilalka ay u dhiibeyso taliyaasha ciidamadii hadday noqdaan wasiirada een, amnigana si rasmi aysan waxba uga qaban karin een, sidaas ma kuula Waa- waa muuqataa mahadsan- ha waa- ha waa mahadsantahay zahra Eh, ma- ma igama ahayn markii aan hadaayi waktigii lasoo dhaafay haddii aan la ogeyn haddaan shalay la ogeyn maanta lama qiimeyn karo igama ahayn inaan saaxiibkay eh, xildhibaan cabdirasaaq inaan inaan dhaliilaayo laakiin maantay amnigu ma fiican yahay waxay u baahan tahay shalay inaad og tahay haddaadan shalad ogeyn waxa horumar la sameeyey ma ogaan kartid marka eh, saaxiibka cabdirasaaq dowladdan waa la qiimeynaa tii oo isaga wasiirka ka ahayna waa lagu qiimeynaa taas inuu ogaado waaye arrinta la xiriirta amniga eh, amnigu habin ma ma hufna yes eh, waa la wada ogyahay Eh, waxaa jira eh, shaqo badan oo loo baahan yahay oo istaraatijiga iyo eh, wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo saaxiibkay uu uu hadaayi rebargareeyey ay kamid tahay arrinta la xiriirta khibradda saraakiisha waa dhici kartaa mararka qaar in dadka soomaalida ah oo amniga loo magacaabayo hay-adda nabadgubinta oo kale hadda eh, waxaa la bilaabay in qof civilian oon ciidanka iyo sirdoonka qaranka aan ka warhayn in loo magacaabo oo oo qof siyaasiya loo magacaabo waxaa la bilaabay labada kun iyo kow iyo tobanka waagii xildhibaan axmed macalin shaqi loo magacaabay kadibna waxaa caado noqotaba in qof civiliana loo diiy wasiir cabdirasaaq laftirkiisa wasiirka amniga inkastoo dee isagu wasiir ahaa iyo uusan taliye ahayn guddoomiye sharwac sidoo kale waa ku raacsanahay amniga wax badana baa lagama maarmaan tahay in laga qabto hamarna nabad lagama dhigi karo haddii aan beriberiga ama ama dowlad goboladu aysan amni ahayn saaxiibkii cabdirasaaq wuxuu leeyahay hir shabeellaan jawhir iyo xamar baan baan nabad dhexdooda ku mari jiray sideed iyo toban bilood ka hor waa og yahay waxaa yaala chartered flight diyaaradii uu xamar ka electionka waagayay jawher waa la yaqaanaa xildhibaanadii aadaa og ilaa maanta jawher waxaa loo raacaa diyaarad waa run dadka dadka jidka mara jidadka waa loo galaa dhaawac iyo dhibaata kasoo gaarta shabaabku weli awood ayay leeyihiin inay way waayahay intaan intaan u gudbin qalil meesha taallo waaye laakiin xilligiisina way ka darneen
sidee loo qaban karaa horta waxaa muhiim ahaan u malaynayaa amniga waxaa muhiim u ah wanaagiisana aada u hagaajinaya waxa weeyaan in xasilooni siyaasadeed horta ay jirto muqdisho hadday tahay iyo hadday waddanka oo dhan ay tahaba inta maaragtay aada loogu kala fog yahay siyaasadda waddan oo dagaal soddon sano kusoo jiray oo kooxo badan oo hubaysan ay joogaan amnigu markaa laysuma hadlayn karayo marka anigu waxaan dhihi lahaa waxa waayaan dowladda federaalka ah in laga shaqeeyo inay ka shaqeydo oy soo bandhigto siyaasad cad oo shacabka uu kala shaqeeyo arrinta kale oo iyaduna meesha ku jirta waxa waaye amnigu waxa weeyaan hadda kor buu ka imaanayaa kama imaanayo hoos taas waxaan ula jeedaa waxa weeyaan amniga waa inay mas-uul ka noqdaan guddoomiyaasha degmooyinka magaalada xamar waana in iyaga lagu gacan siiyaa shacabkana waxa u fudud inay markaa stationka xaaf degmada iyo qaybaha kaleeto ee stationkaas ku xiran inay inay la shaqeeyaan ayaa u fudud hadda waad og tahay dowladda magaalada muqdisho xaafado kooban bay degan tahay xaafadahaasaa dadka dhan subaxi u wada ka lahaa waa ynu fiicnaan lahayd dowladdu inay magaalada wada degto oo sida maxaa mataqaana wasiir walba iyo xildhibaan walba hoteelada laga baxo iyo meesha yaroo kooban oo wardiile iyo xamarweyne iyo cabdicasiis iyo boondheere qaybo kamid a iyo dowladdu inay ka fiddo waayo marka ayay muxuu ahaa mu amnigu wuxuu noqonayaa amni shacab ayuu noqon karaa marka stationka shaqaynayo xoog u shaqaynayo xukuumaddiidii ay joogto baarlamaankii uu daxaafadii wax ka degan yahay laakiin waxaad moodaa dowladdii inay isku ururiday meelo koox inta kaletana habeenkii laga hoyaado marka yani qorshaha noocaasi amni fiican ma keenayaan ayo anugu qabaa maarag n cabdirasaaq cumar maxamed waxa uu horey u sheegaa cabdulaahi maxamed shirwac in dhinacyo badan oo dilalka muqdisho geysanaya ay jiraan marka ma jirtaa dowladda siyaasad ka dhan ah oo wakhtigan muqdisho ka socoto ama aada is leedahay ayada laftirkeeda qeyb aya ka taha amni darrada ji
zahro waa waa jirtaa waxaan rabaa marka hore inta aan la gaarin dowladda waxa la gudboon iyo sida amniga wax looga qaban karo dowladda waxaa ka qaldan marka hore inaan isku siino waxaan rabaa inaan dib ugu noqono labadii kun iyo todoba iyo tobankii bishii may waxaa shir weyn oo ay soo agaasimeen hay-adaha deeqbixiyaasha gaar ahaan waddanka ingiriiska magaalada london lagu qabtay bishii may labadii kun iyo todoba iyo tobankii oo looga hadlaya amniga soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo waxaa la geeyay documenty la yidhaahdo qaab dhismeedka ciidamada soomaaliyeed ama national security architecture waa lagu soo ansixiyey waxayna ahayd bishii june ee isla sanadkaas implementashkiisa uu bilowday waxaa qayb ka ahaa documentigaas in yacni maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ka wada shaqeeyaan amniga si wada jira uga shaqeeyaan ina laga taageero maamul goboleedyada wixii agab ay u baahan yihiin iyo wixii ciidan loo tababarayo waxayna ahayd ilaa iyo saddex kun oo ciidan maamul goboleed walba in loo tababaro hal xabo oo laga hirgeliya ma laha marka waxaan rabaa marka hore inaan tilmaamo waxa dowladda ka qabta bishii december isla sanadkaas haddana waxaa la aaday brussels shir kaleeto sidaas oo kaleeto amniga looga hadlay ayaa dib loogu noqday waxaa lagu soo ansixiyey transition plan ama wax la yidhaahdo qorshaha kala guurka kala guurka qorshaha kala guurka oo ah oo oo oo oo aasaas u noqonayay amisom waktiga ay waddanka ka baxayso waxay ahayd inay bilaabato implementationkiisii bilowgii sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxa keliya oo la sameeyey implementationkaas waxa waaye stadiumka xamar oo ciidanka soomaalida lagu wareejiyey ayadaasna loo arkayay inay tahay arrin simplism wax la yidhaahdo ama yani aan yani aan ahayn yani waxqabad aan ahayn laakiin waxaan rabaa ciidankii hadda hadda waxaasoo dhan marka laga soo tago iga raali noqo adoo wasiirkii hore amnigana ah ina tilmaamo si isu dhaqsiya waxaa african union iyo u n ay soo saareen report wadajir ah bishii june todoba iyo labaatankeedii labada kun iyo sideed iyo tobankii oo ay ku sheegayaan in ciidamada soomaaliyeed aysan diyaarsaneyn marka waxay sameeyeen wax la yidhaahdo operation assessment readiness wax la yidhaahday sameeyeen marka waxaa u soo baxday in ciidan soomaaliyeed waxyaabaha ku qoran dee transition balankan waxaa ka mid ah in jidadka la la waxeeyo ilaa baydhabo la waxeeyo heshiisyadaas aan heshiisyadaas ciidama la dejiyo ya wasiir adigoo mahadsan adigoo mahadsan qidadahaas ama qorshooyinkaas horey u jiray wakti badan ayaa naga qaadanaya inaan hadda ka wada hadlna ama taariikhooda aan xusno waxaan u baahana waxay tahay haysto iyo dowladda inaysan haddii waxyaabahaas aan la waxaynin aysan awood u lahayn awoodna ma laha dowladda inay waxaa samaysto dee inay adkaanayso in wax la qabto dowladdu waxay mashquul ku noqotay arrimo siyaasadeed waxay mashquul ku noqotay riditaanka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada oo aan oo aan la oo aan qarsoodi lahayn ilaa ay abuurtay in dow maamul goboleedyadii ay go-aan ka qaateen inay xiriirka ay la leeyihiin dowladda dhexe ay u jiraan marka siduu shirwac sheegay waddanka si loo helo amni waxaa loo baahan yahay silooli siyaasadeed in la helo xasilooni siyaasadeed ma ahamaamul goboleedyada iyo dowladda dhexe xitaa siyaasiyiinta kaleeto in xasilooni siyaasadeed iyo wada shaqeyn ay ka la abuuro waay jawi wada shaqeyneed in la abuuro waay laakiin dee sida lagu jiro in la weeraro siyaasiyiintii guryahooda loogu tago yacni dadkii la dilo dowladdii ay noqoto loola ay dadku ula dhaqanto sidii shabaabka oo kaleeto runtii amni ma keenaya waay xuseen iidow dowladda waxay ku mashquulsan tahay ayaa la leeyahay wakhti badanna way soo noqnoqotay eedeyntan dowladda ka dhanka oo in maamul goboleedyada mid ay rido mid ay keenta ay damacsan tahay halkii waxqabad looga fadhiyey amnigiina hadda uu saas sii noqonayo marka maxaa taasi aad ka leedahay
gaara waxaan saaxiibkay shirwac ku raacsanahay amnigu inuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed xasilooni siyaasadeed markii la helo amnigu in laga wada shaqeeyo oo duruuf looga shaqeeyo la helo ayaa imaanaysa saaxiibka shir waxaa intaas aad aan ula wadaagaa taas waxay kalifaysaa in la helo mucaarad bazuul ah oo aan khayro bazuul ahayn mucaarad damiir leh mucaarad wadaniyad leh oo waxyaabaha aan la siyaasadeyn iyo oo ay tahay in qaranka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iska kaashtaan mucaarad garan karo ayay ayay u baahan tahay taasna waxay waa muuqataa inaysan jirin wasiirka horea hadda baa dooda dhalo amnigaas oo baa hadda nagula jira oo dhacdo kastoo dhaca ay u siyaasadaysan tahay taasi marka waxaan qabaa in saaxiibaday mucaaradnimadu iyo milinba maalin uu meesha joogaa wax weyn maaha shalay dowladdii hore waxaa lagu eedeyn jiray inay laba sano iyo wax la jira dowlad goboleedyo ay iyadu madax keensato oo wakti dheer ku qaadatay in la dhiso si ay election ugu diyaar garowdo baa lagu lagu eedeyn jiray oo aanad ahayn oon anigu aan aaminsanahay inay dowladda hore ay ay mas-uuliyad iska saartay inay dhiso oo dowlad goboleedyada laakiin waa lagu eedeyn jiray maanta midda jirta waxaa lagu eedeynayaa inay dowlad goboleedyada la dagaashan tahay iyo dibinayso marka waxyaabaha iska dacaayada oo rakiisa waa iska meeshooda waxaan qabaa nidaamka federaalka oo dastuurkeenna iyo aan weli dhamaystirnayn inay si maalinla ah u keenayaan isqaqabsi siyaasadeed jurisdictionsk iyo yaa iskale awoodaan dastuurku muxuu sheegaa yaa taliyaha soo magacaabi kara sectorka taliya qeybeedka yaa soo magacaabi kara markii lagu jiro geedi socod dal ahaan jiray daljiray u guurayo nidaam
soomaaliga ahi waxa qiimo dhammaan xamar kuma laha weli taas ayaa wax ka jiraan anugu magii sidii bay tahay laakiin wax badan baa ka jira qof soomaaliya marka uu dhinto waa inaynu kulligeen u baroorannaa kuna dadaalnaa inaan qof kale naga dhimanin ilaa iyo inta la qiimaha laga firayo oo laleeyahay qarax ma dhicin laakiin labaatan qof oo soddon qofoodaa dhimantay kuwaa dhintay marka muxuu ahaa haddii muxuu ahaay aanaan qiimaynin de marka waxa weeyaan amni kama fakerayno amni waa in dadku qiimo yeeshaa dalkuna qiimo yeeshaa taladana ay noqotaa tala ka go-da dad fara badan oo dabcan de kala kala sarreeya inay noqoto laakiin talo maalin walba loo dhiibayo qof aan awood iyo aqoon iyo karti midna ulahayn masiirka dadka aniga waxay ila tahay arrintaasi hal in la bedelo
waad mahadsan tahay mudane shirwac bal dhinaca kale aan dib ugu noqdo cabdirasaaq wasiirka hore amniga
zahro waa mahadsan tahay horta marka hore waxaan rabaa inaan wax yaroo sixida aan sameeyo midda kale dee marka la doodayana waa in dooda ay hataa dood ku salaysan aragti guud aysan noqon mid shakhsiyadaysan oo ay noqotaa mid wadato xaqiiq iyo cadeymo waxa aada sheegaysid waddankan siduu xuseen iidow sheegay waa waddan federalism ah weliba federalismka sida ku cod qodobada kontonaad konton iyo koowaad konton iyo labaad iyo konton iyo saddexaad ee dastuurka waa federalism asaaskiisa ama salka ku hayo wada shaqayn waxa la yidhaahdo cooperative federalism wada shaqayn iyo iskaashi ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleedyada waa sida ku cad waa dastuuri waxaan aada uga xumahay inuusan homeworkis uusan soo sameynin xuseen iidow ee uu yiri yani taliyaasha ciidamada waa sax aniga waxaan ku jiray guddigii amniga oo national security architectureka markii la keenay dowladda ay soo diyaarisay review ku sameeyey weliba talooyin fiican oo toosina siiyey talooyinkaasina waxaa ka mid ahaa in dowladdu ay u madax banaan tahay taliyayaasha ciidamada militariga ama gaashaandhigga inay iyada magacaabato nasiib daro xukuumadda ayaa diiday waxaana jiro qodob documentigaas national security architectureka ku qoran oo dhahaya waxaa ka wada tashanaya magacaabidda taliyayaasha qeybaha maamul goboleedyada loo dirayo waxaa ka wada tashanayo madaxweynaha maamul goboleedka iyo maxaa la maxaa la yidhaahdaa taliyaha ciidanka qalabka sida taliyaha ciidanka milita gaashaandhigga ayaa ka wada tashanaya marka haddii axmed madoobe uu soo celiyey ama uu yiri lagalama tashan qodobka labaatanaad national security architectureka ee lagu soo saxeexay london ha la fiiriya waxa ku qoran waxaa ku qoran in lala tashto madaxweynaha maamul goboleedyada wat marka horta waxaan rabaa soo koob marka biyo dhacaaga waktigaa nagu yar waa doodii waa soo xireynaa waxaa kaaga dambeynaya xuseen iidow
zahra wa waa mahadsan tahay arrinta ku saabsan anigu si gaara ugama hadlin arrinta ku saabsan taliyayaasha khilaafka qayb ka noqon kara cidda magacaabaysa iyo cidda lagala tashanaayo arrimaha weli aan dastuurka iyo shuruucda dalka aan ku qeexnayn ee iskaga dhex daadsan awoodaha dowladda federaalka awoodaha dowladda xubnaha ka ah guud ayaan uga hadlay waxaan aaminsanahay in awood wanaaggu uu ka mid yahay shaqooyinka dowladdaanu yaalla khayraad wanaaggu uu ka mid yahay awoodaha shaqooyinka dowladdaanu yaalla nidaamka siyaasadda ee dalku ku shaqayn doono iyo nidaamka cadaaladda waxaas oo dhan waa waxyaabo u baahan in geedi socodka wada shaqaynta ee labada sano soo socota laga wada shaqeeyo xog ogaal ayaana u ahay anigii saaxiibkii cabdirasaaq baa arrimahaas taa marka laga soo tago arrinta la xiriirta amniga muqdisho iyo hadda maxaad kusoo gebagabeynaysaa xildhibaanadii dooda ayaad ka yeelateen labadiina xildhibaano ayaad tin adiga iyo cabdirasaaq waktiga wuu sii gebagaboobayaa laakiin bal gebagabada maxay kula tahay waxa ay dowladda wax uga qaban karto inkastoo xildhibaanada la dhacsan dhinaca dowladda aad tahay aragti ahaan maxaa wax looga qaban karaa arrintan jirta shaqada amniga
amniga shaqada amniga waxay u baahan tahay arrintaa waxay u baahan tahay wada shaqayn soomaalida oo dhan oo iskaashata waxa aan la dagaalayno waa kooxo kala duwane daacish iyo iyo shabaab alqaacida annaguna waxaan u baahannahay inaan soomaali inay midowdo in dadka reer muqdisho si gaar ah amnigooda hoos loo daadijiyo sida saxibkay gudoomiye shirwac sheegay waxaa loo baahan yahay inaan mashaqooyinka amniga mashaqooyin siyaasadaysan aan aan lagu dhex darin oo arrintaa aynan mustaqbalka iyo nolosha dadka soomaaliyeed aysan sii fogeyn intaasaan kusoo gabagabeyna guud ahaana barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkan intaan ayaa kusoo gabagabaynaya barnaamijka waxaa igala qayb galay wasiirkii hore ee amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale xuseen iidow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya barnaamijka toddobaadkan aan ku eegnay cidda ay tahay in amni darrada magaalada muqdisho ay wax ka qabtaan ayaan intaasi kusoo gabagabaynaya waxaan barnaamijka ugu mahadcelinayaa seenab abukar oo qayb ka ahayd iyo sidoo kaleeto ka qayb qaatayaasha martida toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo inala socodsiisay barnaamijka faaqidaada toddobaadka haatanna ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen barre aadan
dunida islaamka toddobaadkan waxaa laga hirgeliyey mashruuc muddo badanba ay dadka muslimiintii gaar ahaan dadka xujaajta iyo dadka cimraysta ay sugayeen kaasoo ah tareen xawaaro badan oo xoog u socda oo isku xidhaya magaalooyinka barakaysan ee maka iyo madiine iyo magaalada jidda tareenkan xawaaraha ku socda ayaa waxa uu soo koobi doonaa wakhtigii loo kala socon jiray magaalooyinka maka iyo madiine iyo jidda taasoo ay ka faa'iidaysan doonaan malaayiin xujaaj ah sida uu faahfaahinayo moxamed sheekh bashiir oo madax ka ah mid ka mida shirkadaha qandaraasyada ku qaatay dhisidda dhabbada xadiidka ama tareenka ee dalka sacuudiga mashruucan tareenka ee xarameynka waxa uu bilowday laba kun iyo toddobadiibuu bilowday ayaa aasaaskiisii ugu horreysay ayuu ahaa waxaana u ay ahayd inuu soo gabagaysmo laba kun iyo afar iyo tobankii marka waxoogaa buu dib u sii dhacay waa mashruuc aada u weyn weeyaan tareenka dheereeya sacuudi carabiya waa tareenka ugu horreeyey ee laga hirgeliyo tareemo kale ayaa ka jira oo waddanka ka shaqeeya oo meelo kala jira sida bariga iyo bartamaha iyo waqooyiga ilaa xadka urdun iyo bartamaha laakiin tareenka u shaqeeya maka iyo madiina iyo jidda sii dhex maraya waa tareenkii ugu horreeyey ee casriga ee la aasaaso ama la sameeyo wuxuu tareenkani inta badan u adeegi doonaa dadka muctamiriinta iyo dadka xujaata ah ee dhulka barakaysan imanaya ayuu inta badan u adeegi doonaa waxa uu adeegayaa sanadkii dad lagu qiyaasayo lixdan milyan oo qof ayuu adeegayaa waxa uu u dhib yaraynayaa dadku masaafadii dheereed ay kusoo daarayeen madiine iyo maka markii ay usoo kala socdaan ay xujaajka iyo dadka muctamariintii ay labada magaalo kala gooshayaan jidda ilaa iyo maka wuxuu ku gaari karaa koob iyo labaatan daqiiqo meesha uu u soconayo maka ilaa iyo madiine ilaa iyo jidda uu soconayo wax ka yar saddex saacadood markii hore saddex gaar ahaan xajka oo kale iyo xilliga camradu ay aada ku jirtay ramadaanta maka waxaa lagu yaqaanaa inay aad baabuurta ugu farabadato oo ay basas farabadaan waddooyinka xidhaan oo ay dadka camrada iyo xajka ku yimaadaan aada ugu rafaadaan in ay gaaraan guryihii iyo howdheeladii ay degayeen taa waxay u sahlaysaa xujaasha aada ugu sahlaysaa udhib yaraynaysaa inuu qof waliba uu ka yimaado meeshii uu ama airportka ha noqoto jidda ee internationalka ama ha noqoto airportka madiina almunawara inuu ka yimaado oo uu si dhibyar kusoo gaaro isagoo daal iyo tacab fara badan dareemin inuu kusoo gaaro meelihii ay deganaayeen ee dhulka barakaysana marka dhinaca kale khubarada dhaqaalaha ayaa muujinaya in tareenkani uu fursad dhaqaale u abuuri doono dalka boqortooyada sacuudiga oo isagu isku dayaya in uu ka maarmo shidaalka sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah suxufi ku sugan dalka sacuudiga horta waa deeqriyo dhabowday waa mashruuc in badan la maawilayey oo lacag badanna ay ku baxday marka mashruucani waxa uu noqonayaa mid fududayn kara ama qeybba ka qaadan kara inay dadka muslimiinta ee booqanaya goobaha barakaysan ee maka iyo madiina maka iyo madiina markaad eegto waa ilaa iyo afar boqol baa lagu qiyaasaa dhulkaana gawaadhi baa lagu kala tagaa waa dhul saxmad badan oo ay dadka muslimiintu markay maka tagaan haddana booqdaan madiina sidaa darteed wuxuu qeyb ka qaadanayaa fududaynta inay dadku tagaan goobaha barakaysan ee lagu cibaadaysa waxaa kale uu qeyb ka yahay sida aad sheegtay ballaadhinta guud ahaanba ee waddankan waxaa ka socda dhinaca dhaqaalaha marka la eego dardar baa ka socota marka wuxuu qeyb ka yahay ballaarinta khadadka tareenada ee wadanka ee iminka xawliga ku socda dhinac kale marka laga eegana wuxuu u yahay dadka cibaadaysanaya isagaa uga amni badan marka la eego isagaa uga degdeg badan marka la eego gawaadhida isagaa uga raaxo badan marka waa mashruuc in badan la sugayey lala rajaynaya dee faa'iido badan in in laga helo waxaa la la la la sheegayaa in halkaa shaqo abuur badan oo dhinaca dhaqaalahana ku kordhinaysa wax in laga helo oo dhalinyarada wadankanna loo sameeyo dhinacna dee waxay noqonaysaa horumarinta dhinaca isu socodka iyo isu gooshida dadka ayay qeyb ka noqonaysaa ay sahlaysaa marka waa mashruucii qeybka mashaariicda aada afka ku dhisatay ee wadanka ka socda inkasta oo dhowr jeer oo hore uu dib u dhacay haddana iminka akritaankii waa la furay waxaana rajeynayaa inuu dhaqaalaha kobciyo shaqo abuurkana uu qeyb ka qaato dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in shaqaalaha tareenkaasi ka shaqayn doona ay noqon doonaan boqolkiiba toddobaatan arrimaha kale xiisaha mudan ayaa waxaa ka mid ah iyada oo tareenkan ay dhiseen shirkado ka kala socda waddamada shiinaha iyo sbain kuwaasi oo aanay wax caqabada ku noqon sharciga dhigaya in dadka aan muslimka ahayn ay geli karaan magaalooyinka barakaysan iyadaoo xad loo sameeyey intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha islaamka halka aad dhegaystayaal kala socoteen waa v o a washington idaacaddeenii galabnimona intaa ayaan ku soo gebagabayn doonnaa waxaa idinla socodsiiyey saare cidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy.